Nikki Strong, and this is VOA 1 The Hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin arbac ah tobanka bisha juun ee sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo washingtonna saacaddu waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa iyagoo guryahooda jooga sababo la xidhiira coronavirus awgeed idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre iyo jamaal axmed cusmaan
qodobadaad idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan gabdho injineero oo kaalin wanaagsan ka ciyaara dayactirka iyo dhismaha magaalada boorame qalabka markaan samaynayno waan dhisan garaynay oo qaabkii u dhigmayey ayaan dhisaankii samaynay danna waxaan u geynay alxamlahan biraha sameeya waddada markaan ka shaqaynaynay waan ka qayb qaadanaynay waa consulti baan ka ahayn oo waan tilmaamaynay oo waan u joogno waan eegaynay waxaad kale ood maqli doontaan waraysi ku saabsan sida uu coronavirus u saameeyey ganacsiga dhallinyarada soomaalida ah ee magaalada nairobi kaalmihii heesaha ayaan barnaamijka ka maqnayn
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
kudhawaad toddobaatan qof ayaa dhintay kadib markii kooxda boko xaraam gelinkii dambe ee shalay weerar ku qaaday kadibna ay gubtay dhulka la sintay tuulo ku taalla gobolka buurno waqooyiga dalka naijeeriya ugu yaraan saddex qof oo kala gedisan ayaa wakaalada wararka ee royters u xaqiijiyeen maleeshiyaad hubaysan oo watay gawaari iyo mootooyin ay duhurnimadii shalay weerar culus u qaadeen tuulada faaduma kaloram halkaas oo ay ku gumaadeen dadka deegaanka isla mar ahaantaasina ay kaxaysteen ilaa iyo kun iyo laba boqoloo neef oo lo ah ka hor inta aysan dab qabsiinin tuulada dadka deegaanka ayaa sababta weerarka ku sheegay in boko xaraam ay tuhunsan tahay in qaar ka mida dadka tuulada ay xog ku saabsan maleeshiyaadkaasi u gudbiyeen ciidamada amniga george floyd oo ahaa nin ka tirsanaa bulshada madow ee mareykanka dilkiisana uu dhaliyay dibadbaxyo gilgilay guud ahaan dalkan iyo qeybo ka mid ah caalamka ayaa salaasadii shalay lagu aasay magaaladii uu inta badan ku noolaa ee houston xubno ka tirsan qoyskiisa asxaabtiisa siyaasiyiin shaqhsiyaad uu dhaqdhaqaaqa xuquuqda rayidka iyo dad caanka ah mareykanka oo intooda badan xirnaa dharcad afkana uu u daboolnaa ayaa ka qeybgalay kana hadlay munaasabadii lagu tacsiyadeynayay floyd floyd ayaa dhintay shan iyo labaatankii may kadib markii uu qoorta kaga istaagay askari cadaan ah oo ka tirsanaa qeybta booliska ee magaalada minneabolis kaasoo markii dambena shaqada laga eriyey lana xidhay
warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a markanaynu gudagalno qodobada kale ee barnaamijka dhallinyarada maanta idinkugu hayno gabdho dhallinyaro ah oo injineera ayaa magaalada boorama waxa ay ka sameeyeen mashaariic isugu jira dayaxtir wadooyin iyo agab looga hortago faafitaanka cudurka covid-19 ee coronavirus warbixintan waxaa boorama ka soo diray haashim sheekh cumar good sannadahan waxaa ka soo qalinjibiyey jaamacadaha waddanka gudihiisa gabdho iyagu bartay aqoonta dhismaha ee injineernimada kuwaasi oo jecel inay ku shaqaystaan cilmiga ay barteen waxaanay qaarkood furteen shirkad dhisme iyaga oo shaqo abuuranaya injineer raxme axmed ciise iyo injineer najma maxamed waa laba gabdhood oo leh shirkad dhisme oo magaceega la ydhaahdo fogaan arag waxaanay dayactir shirkadooda ku samaysay meelaha googo ah ee jidka u dhexeeya magaalooyinka boorame iyo dila ee gobolkan awdal waxaa kaloo ay sameeyeen qalabka faraxalka ee nadaafadda la xidhiidha si la yskaga ilaaliyo xanuunka coronavirus ee muddooyinkan dambe ku baahay waddanka gudihiisa sida ay iga warrameen gabdhahaasi dhallinyarada ahi asalaamu calaykum aad baad mahadsan tahay magacayga waxa weeyaan injineer maxamed axmed waxaan nahay milkuulayaasha iskale shirkadda fogaan arag waxaan ka qayb qaadanay amba nasiib u yeelnay inaan noqono shirkaddii ugu horreysay gabdha leeyihiin ee dayactirta wadooyin ka mida gobolka owdal wadadaas waxay ahayd dila ilaa buurama waxaan ku samaynay mitiin waan dayac jirnay bathooliskii godadkii waaweynaa ee ku yaalay ayaan dayac jirnay oo hagaajinay waxaan nagala qayb qaaatay amba howshaa fulisay asarda waxaa barnaamijka kale ka qayb qaadanay waxaa ka mid ahaa inaan ka qayb qaadano ka hortaga covid oaan kaga qayb qaadanay noqonina shirkadii ugu horeysay ee soo dhisangaraysa qalab falaxala oo laga hortegayo covid kuna guulaystay kalana shaqaynay laba qaybood oo ah qaybna dowladda hoose iyo hay-adda h b i-da injineer najma bal adigu seed u aragtaa hawsha dayactirka ee aad ka qabateen waddada udhaxaysa dile iyo boorama iyo agabkaa farxalka ee aad soo saarteen hawl intii leeg ayaa shirkaddiinnan fogaan arag ay kaga qabatay dhismaha waddada iyo qalabkaa lagu farxalanaya magacayga waa najma maxamed cumar runtii waxaan ka qayb qaadanay dayactirka waddada isku xidhaysa dila iyo boorama markii u horreysay aan sameynana ismail lahayn waad samayn kartaan balse laakiin waa ku dadaalay muxuu ahaaye waxaan u mahad celinaa hay-adda asarda oo nagala qayb qaadatay muxuu ahaaye wadada dayactirka ah waxaan waxaan rajaynaynaa insha allah inay muxuu ahaaye dhammaan shirkadahu ay u soo jeestaan dalkooda ay sameeyaan oy ka fakaraan mar walba inay maintain wadooyinkaa jajabaya maintenance u sameeyaan alxamdulilah waan ku faraxsanahay shirkadeedi waa mxuuha mashruucii ugu horreeyay qaadatay maintenancegaasi dhanka kale waxaan ka howlgallay ka hortaga xanuunka covid waxaan dhisaangareyna oon diyaarinay mxuu ahaaye agabkii lagu faraxalinayay shirkadayadaana nasiib u heshay inay ku guulaysato waxaan ka qaadanay oo laba qaybood oo dowladda hoose ah iyo mxuu ahaye hay-adda h b e da ahtiina waan ku guulaysanay waanan wareejinay mxuu ahaaye agabka farxalka agabka farxalka ee aad samayseen ee loogu talagalay in lagu farxasho muxuu kaga duwan yahay agabkii hore tire intee leeg baadse aad samayseen wuxuu kaga duwan yahay agabkii hore mxuu ahay kan waa tambrery tambrery hadduu yahayna mxuu hawa kumeelgaad kumeelgaad hadduu yahayna mxuu ahay markaan dhisaangareyno aan isku dayno inaan dhisaangareyno waxaan sameynay qayb sare oo mxuu ahay biyuhu lagu shubayo qayb lagu faraxalna iyo qayb ay ku dhacayaan qaybtii uskagii ayaanu sameynay si looga hortago xanuunka caabuqa jira waxaananu ahayn dadkii ugu horreeyey fikirkaa keena magaalada boorama waxaan ula tagnay dowladda hoose iyo hay-adda h b e da wayna nala qaateen tiina waan sameynay saddex iyo toban xabbaanu sameynay feeskii koowaad iminkana insha alla waa rajeyna intaa inka badan baynaan sameyn doono injineer raxma waddada markaad ka shaqaynaysaan iyo markaaad qalabkan samaynaysaan ma gacantiinaad kaga shaqaynaysaan mise cid baad dirsanaysaan
qalabka markaan samaynayno waan dhisan garaynay oo qaabkii u dhigmayey yaan dhisaankii samaynay danna waxaan u geynay alxamlahan buraha sameeya laakiin fikirkii iyo dhisaynkii baana kaa iska lahayn oo dhisayn diyaarsan baan u geynay kii baana noo fuliyey waddada markaan ka shaqaynaynay waan ka qayb qaadanaynay waa consulti baan ka ahayn oo waan tilmaamaynay oo waan u joogno waan eegaynay waanaan la soconnay waqtigaan samaynay waddada shaqaan dhowna u shaqaynay kuwaasi waxay ka mid ahaayeen gabdhaha dhallinyarada ee bartay aqoonta dhismaha injineernimada oo shirkad dhismaha ah oo ay ka aasaaseen boorama iiga warramayey shaqooyinka ay qabatay shirkaddoodu howlahaasi oo ay maalgelisay dowladda hoose ee boorama iyo hay-adda h b haashim sheekh cumar good v o a boorama aad buu mahadsan yahay haashim dhinacii heesaha ayaanu markan jalleecaynaa aynu intaasi ku dhaafno heeskaasi ay nagu luqeynayeen fanaaniinta hadan cabdiraxmaan iyo cabdihani xaashi halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga e v o a
gabdhaha dhallinyarada soomaalida ah ee ku ganacsada magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa sheegay inay ka walwalsan yihiin hoos u dhac xoogan oo cudurka covid uu ku keenay ganacsigooda kadib markii ay dowladda kenya xirtay suuqyada soomaalida ee xaafadda islii inkasta uu hadda suuqu si tartiib tartiib ah u soo laabanayo shamse cabdiqaadir aadan oo dukaan lagu iibiyo waxyaabaha la isku carfiyo ku haysata bartamaha magaalada nairobi ayaa xaalada suuqa uga warantay wariyaha v o eda ee nairobi khadar maxamuud xareed magacayga waxaa la dhahaa shamse cabdiqaadir aadan huruuse waxaan ka ganacsadaa dukaankayga ku yaala dukaamadayda ku ooli jireen magaalada nairobi townka sliimaya townka central nairobi waxaan gadaa barofumada catarada olyada saliidda ah barofumada cadiga designerska hambagaska dharka everything alxamdulilah adugu dee alxamdulilahi rabbilcaalamiin businesskii aad buu nooga dhacay laba dukaan baan lahaan jiray two branch one branch uu iga xirmay bad isku jir ijaarkiiyo noloshiiyo dhaqaalihii xumaaday dhanka fayraska ama ka horba hadda mid baa ii furan alxamdulilah korona aad iyo aad buu noo saameeyey laakiin waa wax ilaahay qadaray oo wax yaro tasti ah nala siinaayo bidnillah waxaan rajaynaynaa inuu maaragta allah irsaaqad fiican noo furi doono noloshana sideedii ku soo noqon doonto haddaan su-aasha ku noqdo dee qof kastaba wuu ogyahay nolosha xaaladda ay maraysa maantay nairobi iyo africa oo dhan iyo koronahan waana waxaan ku samirnay inay tahay marka alaabtan maadigaa markii hore dalka keeni jiray oo deetana sii ganacsan jiray mise gudahaad ka soo qaadan jirtay maya anigaa u dhoofi jiray anigaa keeni jiray difference countryna waa ka keeni jiray china dubai turkey laakiin unfortunately last one year waxba ma safrin kulli fiisooyinkayga waa haystaa laakiin dhaqaalaha ogadeed dee waa financialka iyo ekonomiga wuu iswadaa wadan kastaba maana safrin waxnana ma doonin laakiin anaa waxayga keensada waxaan lookalka qaato ma jirto marka marka dhibaatadan dhaqaale hadda aad dareemaysaan ganacsatadiina dhallinyarada ma koroonaha ka hor mise koroonaha intii lagudagalay umbaad dhibkan dareenteen runtii horta dhaqaalaha kenya in muddaa for last two years waa isa soo dhidhimaya because of the political problems and clashka maaragtay ka jira laakiin karoonihiiba aad iyo aad nooga daray waxa waaye dukaamadii waxaa la furayaa nine o'clock four o'clock waa la xirayaa siiba centerka townka marka meelaha infakti badan way jiraan laakiin alxamdulilah ilaahay wuu bedelaya xaaladan marka marka ganacsiga laga hadlayo iyo dhallinyarada soomaalida gaar ahaana hablaha sidee ku yihiin townkan gaar ahaan magaalada bartamaha nairobi ganacsiga wallaahi gabdho badan oo townka islii wax ka keeni jiray oo wax yar intay ka soo qaataan magaaladii dukaamada hindida ku wareejin jiray dukaamada kale ku wareejin jiray way jiraan laakiin definitely last four months now in sidii dee koroonahan waa la istaajiyay wixii oo dhan ma jiraan wax socda ma jiraan laakiin dhib ma leh waa tasti yara nool ku talaanaha bilaadan baan nahnay cabashadeenna horaa iska badatay marka tasti yar haddii naloo soo diro iska aqoon korarasa dhib ma laha okay dabcan qalab badan baad halkan ku iibisaa oo uu ugu badan yahay qalabkan laisku carfiyo ka warran dadku hadda siday u iibsadaan carafta I can say for like uh, 30% to 25% markii sidii hore u ahaan jiray no comparing for that of course markii hore wax badana badana badnaa laakiin alxamdulilah kolay isna ma fiicna inaan wixii nala ku ciladeeyo ilaahay baa dee banishmentiga yar uu noogu soo diray haddana cabashada inaan sii wadno we have to say everything alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa iska imaan doontaa wax kastana ilaahay wuu xallin doonaa biidnillah marka ka waran dee maadaama koroonihii uu saameeyey adduunka oo dhan marka badaacadda idiin taalla ama qalabka ku yaallo oo kale ilaa goormeed rajaynaysaa inuu ku gaarsiin karo micnaha xilliga runtii that's good question that's very good question xoogaa stoog barafumada waa iga goyeen oo hadda loo baahan yahay balse waxa waaye kaargo saasa ma jiro waana iska jiraan laakiin dee waxa weeye hal shay iyo laba shay iyo xoogaa shay yaroo kaa go'ay maaragtay wax uma oodargaraysan kartid marka way jiraan waxyaalo go'ay afcoos oo nala weydiinayo oo loo baahan yahay laakiin dhaqaalihii baa noo anfacayn inaan maaragtay oodarkiiga oo heer siino ama aan dirsanno laanaha wax yar ma dirsan kartid ma fahamtay marka insha allah tomorrow sanadade marka bal ka waran dhanka dowladda oo kale maadaama hoos u dhac la dareemayo dowladda iyaduna dhinaceeda ganacsatadu ma ka khafiifisay canshuurihii iyo ruulskii looga baahnaa runta afka way ka leeyihiin dowladda meeshan west africa iska garanaysaa nolosha lagu leeyahay iyo corruptionka waxa waaye marka way jirtaa v i t-gii canshuurtoo kale soomaali ahaan v i t canshuurta waana la ka dhimay of course buu ka dhimay taas wuxuu ka dhimay shamse ilaa goormaad soo waday ganacsigan ha from ilaa hadda alxamdulilah
ka waran marka maxaa ilaa hadda muddadii aad bilowday ilaa maanta maxaad isleedahay farqiga u dhexeeya alxamdulilah horta we did a good process meel fiican waan ka gaarnay alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin I was thinking inaan on at least three branch four branch dreamkayga ahaa inaan sii weyneeyo laakiin hadda dee qadar olaa baa timid ilaahina xal kale wuu keenaya insha allah still still we are dreaming on it weli waan ku waa ku waa waa rajaynaynaa inaan wax kale sii badan insha allah taasi waxay ahayd shamse cabdiqaadir aadan oo u warramaysay khadar maxamuud xareed oo nairobi jooga haatanna kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha cabdiqaadir maxamed mursal samakaab ayaa inala socodsiinaya
aan ku bilowne kooxda liverpool ee kubadda cagta ayaa ku dadaalaysa inay heshiis cusub ka siixdaan gorgino wejnaladom oo qadka dhexe uga ciyaara kooxdaasi wejnaladom ayaa galaya sanadkii u dambeeyey ee heshiiskiisa oo dhacaya bisha juun ee sanadka waxaana kooxdiisa liverpool ay doonaysaa in xidiga ay sii xajistaan sagaalaaaansano jirka u dhashay dalka netherland ayaa kooxdiisa liverpool ku xiray haddii ay doonayaan inuu heshiis cusub u siixo in marka hore loo caddeeyo doorkiisa islamarkaana loo ballanqaado in muhiimad gaar ah uu kusii yeelanayo kooxda mustaqbalka ee liverpool xiddigan u dhashay dalka netherland oo hal sano ay ka harsan tahay qandaraaskiisa ayaa haddaba ka mid ah ciyaartooyda ugu muhiimsan ee kooxdaasi laakiin waxaa doonaya kooxaha barcelona bayer munikh iyo yuventus oo iyagu doonaya inay ka faa'iidaystaan labaiyo tobanka bilood ee ka haray qandaraaskiisa gorgino ayaa kooxda liverpool kaga soo biiray kooxda newcastle united sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii laakiin waxa uu liverpool sal dhigtay kadib markii tababare cloob uu siiyey fursaddii uu u baahnaa xidigani haddii kooxda liverpool ay ku guuldaraystaan inay qandaraas cusub ka siixdaan xidigooda gorginoho markaasi waxaa kooxaha bayer munikh barcelona iyo yuventus midkood ay fursad u heli doonaan in xidiga ay heshiis hordhaca la sii gaaraan marka la gaaro bisha januari ee sanadka soo socda dhinaca kale kooxda manchester city ayaa tababare ku-xigeen iyo caawiye u magacowday juan manuel lilo oo u dhashay dalka sbain kaas oo kasoo tegay kooxda kuwindo hunwey ee dalka shiinaha lilo ayaa bedeli doona tababare ku-xigeenkii hore ee kooxda arsenal michael arteta kaas oo ku biiray kooxda arsenal kadib markii uu tababare rasmi ah u noqday tababare bebe guardiola ayaa dhinaciisa si aada u soo dhoweeyey in huwan lilo ay wada shaqeeyaan isagoo markii horeba lahaa doorashada in lasoo magacaabo agaasimaha ciyaaraha ee kooxda manchester city takasiki bageristan ayaa sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin in lilo iyo bebe guardiola ay wada shaqeeyaan kooxda manchester city ayaa in muddo ah dadaal ugu jirtay sidii ay u heli lahaayeen qofkii ay ku bedeli lahaayeen caawiyahoodii hore ee michael arteta kaas oo tababare rasmi ah u noqday kooxda arsenaal dhinaca iyo dalka sbainna kooxda real madrid ee kubadda cagta ayaa dadaal ugu jirta sidii ay u heli lahaayeen ciyaaryahan ismaaciil bin naasir oo qadka dhexe uga ciyaara kooxda ac milan ee kubadda cagta binaasir oo labalaaatan jir ah ayaa ka mid ahaa xidigihii xulka algeria u suurageliyey inay ku guulaystaan koobkii qaramada afrika ee lagu qabtay dalka masar xidigii hore ee kooxaha arsenal iyo empoli ayaa ilqabad yeeshay markii uu ku biiray kooxda ac milan ee kubadda cagta waxaana si weyn u doonaya qaar ka mid a kooxaha waaweyn ee ka dhisan qaaradda yurub kooxda real madrid ayaa tartan adag kula geli doonta saxiixa binnaasir kooxda manchester city oo bartilmaameedkooda koowaad ka dhigatay tababaraha kooxda real madrid zinadiin zidan ayaa doonaya in binnaasir uu ka garab ciyaarsiiyo ciyaaryahan casimero iyo tony cross laakiin lama oga sida kooxda ac milan ay xidigan ku fasixi karaan evan gazidi oo ah madaxa kooxda ac milan ayaa horey u sheegay in binnaasir uu doonayo inuu ka garab dhiso koox xoogan wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada heeskan oo inagu luqeeyo fanaanka suldaan seyraar
carfiga kawdgoon xareeda sidii ubax caynbacayna adaa ku casuuman beerteyse adaa cusburkiyo hibaaqa carfiga kawdgoon xareeda sidii ubax caynbacayna adaa ku casuuman beerkeyse adaa cirifyada wadnaha cindiga qabsadoo ku weyn sidii casar liiqa galabeed adaa u cudana haweenkayse gacaanise adaa cirifyada wadnaha cindiga qabsadoo ku weyn sidii casar liiqa galabeed adaa u cudana haweenkayse garabisisi adaa cashirada wanaaga midnimada ibaray awayskaan isbaranaa jacaylkeennuna curte iliya cawribala owoyse gacanisiise allagarabisiise gacanisi garabisi adaa cashirada wanaaga sidii culimada ibaray awayskaan isbaranaa jacaylkeennuna curte iliya cawribala ooyse garabisiisi allagacanisiise garabisi gacanisi sidii cadadayaxu muuqdo adaa cimilada iftiisha sidii jeegaan casuus leh adaa la ilwaada cudkeisi garabisiisi allagacanisiisi garabisi gacanisi sidii cadodayaxu muuqdo adaa cimilada iftiisha sidii jeegaan casuus leh adaa la ilwaada cudkeisi garabisiisi allagacanisiisi garabisi gacanisi sidii qora cilibka taagan adaa cadradaha wax dheer sidii ceryaanka roobka codkaaga ii dabiibeysi garabisiisi allagacanisiisi garabisi gacanisi sidii qora cilibka taagan adaa cadradaha wax dheer sidii ceryaanta roobka codkaaga ii dabiibeysi garabisiisi allagacanisiisi garabisi gacanisi adaa cashirada wanaaga sidii culimada ibaray awayskaan isbaranaa jacaylkeennuna curte iliya cawribala oowoyse gacanisiise allagarabisiise gacanisi garabisi adaa cashirada wanaaga sidii culimada ibaray awayskaan isbaranaa jacaylkeennuna curte iliya cawribala ooyse garabisiisi allagacanisiisi garabisi gacanisi
heestaasi ayaa ugu dambeysay barnaamijkeeni duurnimo ee dhallinyarada maanta tan iyo afarta galabnimo dhammaanta isku duuban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo adaa cusburkiyo hibaaqa carfiga towdgoon xareedda sidii ubax caynbacayna adaa ku casuuman beerkaysi gacanisiisi allagarabisiisi gacanisi garabisi